الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي شناد من المقدمة الحضرمية فصل في فروض الوضوء أي فصل به وضوء iyo weysaqaadadka faralyaalkeeda taas baa laga hadlayaa furuudul wuduu weesada iyo salaada isku mar baa lasoo faral yeelay qabla alhijra bisana baa la yihahda hijrada nebigu hijrooday calayhi salaatu wasalaam sanad ka hor baa lasoo faral yeelay wada jir ayib ummad ahaan markii loo fiirsho waxay leeyihin ummadaanay weesada khaas ku ahayd laakiin ambiyadu waa wada haysteen weese maxaa keenaya xadad inuu dhaco xadad haddou dhaco xadadkaasaa keenaya in la weeseyso waxaa keenaya shay weese loogama maarmaan tahay mar haddaa qabanaysid inaad weeseysato qubayskuna waa lamid furuudul wuduui weesada furuusheedu iyo faralyaalkeedu sittatun lix weeyaan waa lix alwalu kan ugu horeeya niyatu rafci lxadai xada iska koryeelidiis niyadeeda weeyaan qofku waa inuu niyeysto markuu weeseysanayo biyaha iska isticmaal keliya maaha xada inuu iska koryeelayo aw idahaarati niyatu dahaarati wey dahaaro niyeysigeed lisalaatina loo dahaaro qaadanayo dahaaro inuu qofku salaad inuu dahaaro qaadanayo iyo wixii la mid ah oo laga maarmaantaa in loo weeseyso waa niyatu dahaara alwaajib hadduu niyeyso ku filan laakiin niyatu dahaara bes taa ma anfacayso niyatu dahaara lisalaati haa ku anfacaysa niyatu dahaara alwaajiba haddaa niyeysata waa ku anfacaysaa waaya lakin dahaaran iska niyeysa bes mada aw naxwi daalika iyo wixii la mid ah waaye adaa lwuduu iyo fard alwuduu'i wixii la mid ah shay u baahan weeso oo kale banaysigiisii waxyaalahaasuu niyeysanayaa qofka niyadu marka waa laga maarmaan maxaa yeeley xadiidkaa odhanaya nabiga calayh isalaatu wasalaam bukhaarigana lagu bilaabay inama alacmaalu bniyaati inamaa sixatuha bay culimmadu dhahaan acmaasha asixideedu waa niyo way waa niyo marka niyadaas waa laga maarmaan kan u horeeya oo qofka laga doonayo waa niyadaas wey niyada lafteeda qofka niyada la imaanaya qof muslima waa inuu waayo niyada wax meesha anfinaya waa inuusan la imaan niyadu waa inaysan mucallaq ahayn waa niyeysta insha allah oo tacliiq ka dhigo baa la diidayaa waa inay go-an tahay niyadu isagoo weesada dhexda maraya hadduu shakiyo ma niyeysatay mise maada niyeysan yaa hasoo bilaabo ayib ama weesadii oo dhameeyou shakiyey ma niyeysatay mise maadan soo niyeysan waa kuu jidhaa weesadaadi marka waa niyatu dahaara niyatu rafci lxadad goormou niyeysanayaa niyadaas waa inuu la yimaado cinda gaslilwejhi wejiga dhaqidiisa agteeda wejiga mayrigiisa agteeda u fiirso marka wejiga la dhaqaayo agteedaa la niyeysanayaa weliba waxaa fiican niyada kala farqiyo marka hore qofku falaxalanayo sunatal wuduu ha iska niyeyso ilaa falaxalkay oo iska sunne luqluq iyo sandaarsiga hadhowna markuu wejiga dhaqayo ya fard alwuduu haniis taas waa faraleh wayanwi waa niyeysaa salisulbawli kan salisulbawlka ah kaadidu aysan ka joogsanayn qof aan kaadidu ka joogsanayn xanuuno khataraa jira ilaahay hayna ka badbaashiye qofkaasi wuxuu niyeysanayaa xadad ka kor noqon mayo ilaa kaadidii baa iska socotee salisulbowl kaadidii baan joogsanay iyo wanaxwixii wixii la mida oo wixii kaloo weysada burinayay baan ka joogsanayn ee qofka ka imaanayay xog kaasi wuxuu niyeysanayaa istibaaxata fardi salaati salaada faralkeeda banaysashadeeda salaad inuu banaysanayo maxaa usan niyeysanayn rafculxadad ma niyeysanayo xadad miyaa kor noqonaya wixii baaba ka socda wadidii ama madidii ya ama riixdii ama bowlkii kaadidii baaba socda wax kor noqonaya maba jiraan istibaaxu niyeysanaya istibaaxata fardi salaad taasuu niyeysanaya salaadii iyo wixii la midade oo waweyse laga maarmaan ay ahayd laakiin wax ka kor noqonaya rafculxadad ma niyeysanayo ayb marka istibaaxata fardi salaad marka leeyahy waa hadduu niyadan shay faral u niyeysanayo wey faral istibaaxata alfard wain tawadaa hadduu weysayso qofku lisunnatin sunne nawaa wuxuu niyeystaa istibaaxata salaati salaad banaysashadeed qofku wuxuuba u weesaysanayaa sunni istibaaxata salaad buu niyeysanaya salaad banaysashadeed taasaa kaafinaysa marka qofkan salaska kaadidu iska socoto maraatibtiisa waxaa ka mid a waa dhowr martabee ilaa saddex qofka mutayamimkuna waa la mid inuu salaad faralkeed niyeyso banaysashadeed ama dawaaf ama khudbatuljumca iyo wixii la mid marna sunna haddou uu weesaysanayo muxuu niyeysanayaa istibaaxata nafli salaad salaad sunnaah ama dawaaf sunnaah iyo wixii la mida faral ma sheegaya markaas ayib hadduu kitaab qur-aana rabo inuu taabto ama kor u qaado ama sujuudu tilaawo la yimaado ama sud sujuudu shukri ama masaajid fariisi iyo waxaasoo kale sibaaxu iyana niyeysanaya qur-aan akhriskiisa taa halkaasaa la dhig athaani midka labaadi qaslulwejhi wejiga mayrigiisa weeye waxaduhu wejiga axadkiisu weji intee la dhahaa maa bayna manaabiti shacri ra'si madaxiisa timihiisa makaanu bixidooda laga bilaabo meesha madaxa timooda ka soo baxaan bilowga iyo wa muqbili daqanihi lafgareedkiisa meesha soo qaabilsan lafgareedka meesha ku dhammaato soo qaabilsan iyo meesha timood ka soo baxaano fooda-ah inta udhaxaysa wey wamaa bayna udunayhi iyo labada dhegood waxa udhexeeya dheg ilaa dheg weji waa intaas halkaa timuhu ka soo baxaan bilowga ah ilaa lafgareedka meeshaas soo qaabirsan muqbili daqani dheg ilaa dhegta kale intaasi kuu noqoto waa wejiga xaddiisa wey maa bayna manaabiti shacri ra'sihi ama shacari ra'si wa muqbili daqanihi baa la yihahda intaa weeyaan bimacnaa wa asfali muqbili daqanihi lafgareedkiis meeshii soo qaabilsan hoosteeda lafgareedka hoos uga dhig biyaha weesada iyo dheg xagga ballarka xaggaa waa xagga dherarka xagga ballarkana waa dheg ilaa dhegta kale fa minhu wejigi waxaa ka mida alhamamu ayaa ka mid a hamamkii baa ka mid a waay meedaas meeshaas foodshareerka la yidhaahdo taas baa ka mid a meeshaas wejigii bay ka mid tahay algamam waa waa timaha fooda saa hoos wejiga usoo gala oo soo aada xagga wejiga taas wejigii bay ka midta waay food shareeca iyo walhudbu baa ka mida wejiga meelaha la dhaqayo timaha timayo badan baa wejiga ka baxa ilaa toddobiyo toban timood baa wejiga qofka ku ka baxa oo kala duduwan laga yaaba in iskugu tirsanay alhudbu waa maxay waxa weeye xiribaha afarta isdabool afarta baal rixibaha haa ilkaas laba baal bay leeyahay timaha ku yaal faa'iido badan bay leeyihin boorka iyo wasaqda iyo qashinka iyo shucaaca qoraaca waxaasoo dhan bay ka- qofka qabanaya waaye waa ka mid waa la mayraya iyo walxaajibu baa ka mida xaajibka suniyaha kuwa kore kuwaas laftooda waa faa'iido badan yihin sidaas sida bisha usoo qoolaaban maarata iyo fallaaraha qoraxda iyo waxaasoo dhan bayna difaaciyeen waay walcidaaru baa ka mida ya hareedyaraha hareedyare dhegta agteeda timaha madaxa ka soo degay intaysan ya hareedkan weyn soo gaarin ee dhamanka ku yaalla ya waxa weeyaan halkaa deliigtaha yaree kore taasaa cidaar la yihahda cidaar cidaar baa la dhaha taasina wata dhegtou ku aadan yahay meeshaa dhegta ah meesha ku aadan deliigtaa yar timahaas waa la mayrayaa walcanfaqatu baa ka mida faruur dhuugta faruur dhuug maxaa la dhahaa bushinta hoose timaha hoosteeda ku yaal kuwa halkaas yana waa la mayrayaa basharan min jihati bashar waa maxay min jihati maqaar iyo wa shacaran min jihati jir waa min jihati timo baa leeyahay min jihati maqaar oo ti- jirkii ah iyo min jihati timaba waa la mayraya wax allaale wixii weja ku yaalla maqaarkiisa iyo timihiisaba waa la mayraya hay basharan wa shacaran wejiga dhinacyadoo dhan weliba biyaha ka gaarsii id laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib soo ma waxaan waajibku dhammaystirmayn ilaa in isaga la buuxsho mooyaane isna waajib uu noqonayaa wejiga meesha lagu yidhi xaddiisa ku joogto xagga shishe ka mari xagga shishe ka mari xagga shishe ka mari hoos ka mari dhinacyadoo dhan dhab u dhaafi waaye wa in kashufa kashufadan waa maxay haddii waxaasoo dhan baa laga dhaqayaa wainkashufa haba haba bato wey intou doonaba hala ekaado waa la mayrayaa taas halkaasaa laga yaa mise hadduu saa idiin dhigaya wainkafufa yaa timahaas jir iyo maqaarba waa la dhaqayaa haba bato hadduu rabo wainkafufa wuxuu yidhi wa shacrulixyati garka timihiis walcaaridu hareedka tii hore cidaar bay ahayd hareed yaray ahayd tan waa caarid maxaa la dhahaa tan hareedka weyn weeyaan deliigta weynoo garka agtiisa ka baxdo labada dhinacaada hareedyada waa weyn wey hareedkaas timihiis in khafa hadduu fududaado kasala wuxuu mayraa daahirahu xaggiisa kore iyo baadinu xaggiisa hoose gar yar hadduu yahay kor iyo hoos baa hadhaq faraha dhexgeli wa in kafufa hadduu batana kasala wuxuu mayraa daahirahu xagga kore bes hoosna waxba la mayri maayo waajib maaha markaa hareed yar iyo gar yar iyo gar weyn iyo hareed weyn maxaa lagu kala garanaya marka qofku qofka la hadlayo iska soo horjeedaan hadduu garka iyo hareedyada dhexdhexdooda jirkii uga muuqdo qofka maqaarkiisu muuqanayo waa gar yar weeye meeshaas timuhu waa ku yaryahiin hala mayro faraha hala gasho biyaha hala gaarsiiyo kor iyo hoosba haddii marka saa qofku qofka uga soo horjeedo aan waxba ka dhex muuqanayna timihii oo keliya meesha qarsi qarsheenna waa gar yare korka keliya saas looga mayrayaa bes taasna saasaa la samaynaya meelahan kale oo salxamaha iyo xaggaa kore aada haba iyaga mayrigooda waajib maaha wayustaaxaabu waxaa la suneeyey takhliilu lixyati garka in la takhliiliyo faraha la dhexdhexgeliyo alkafati weyneyd biasaabicii farihiisa u takliiliyo min asfala xagga hoose gacanta kaga keeno xagga hoose xabadka xiga gacanta inuu kaga keeno waa sunni darkii weynaa xataa inuu hoos gacanta kaga keeno saa u marmariyaa fiican u dhexdhexgeli ayib taasna halkaasaa la haddii dhinacna garka fudud yahay dhinacna weyn yahay dee dhinaca fududna waa in la dhaqo waa waajib dhinaca kalena waa sunna in gacanta la dhex gasho mid kasta xukunkiisoo leeyahay ahalith midka saddexaad oo ka mid a faraa-ishii wuduuga masxu shayin shay masixiddi wey ahaalithu midka saddexaad qaslulyadeyni labada gacnood mayrigooda weeye maca almirsiqayni labada suxul lala qabo waa taasaa laga maarmaan ah mirfaq ama marfiq waa dhudhunka iyo cududdu meesha iskaga yimaadaan cududda iyo dhudhunka meesha iskaga yimaadaan mirfaq suxulka intaasaa la mayraya xoogaa kor uga bax weliba waqaslu maana waa waajib shay mayrigii calayhimaa dushooda ah wax allaale wixii gacnahan dul saaran hala dhaqo gacnaha dadka timaha ku leh waa dhaqayaan bura hadday ku leeyihiin waa dhaqayaan ya cad wax kale hadday ka lushaan waa dhaqayaan cidiyihii waa la dhaqayaa cidiyaha wax kas cidiyaha dheerdheerna waa la iska ilaaliya cidiyaha layskuma baxsho a khatar weeye wax xun weeye cidiyaha dad baa iska daysa oo ujeeddo kasa rag iyo dumar bale dhallinyarooyinka cidiyaha daaya marka salaaddii bay kaa xumaynayaan oo wasaqdii baa gelaysa oo sunnihiiba qofku khilaafay oo lama rabo waxaas kuwo farahoo dhan cidiyaha u daayay kuwo xabadiga laba daysa iyo wax kasta waa leeyihin dadka qaarkood kulli lama rabo waa xun weeyaan araabicu midka afraad masxu shayin shay masixidi wey oo min basharati ra'si madaxa maqaarkiisa aw shacratin ya masxideed wey masxu shacratin oo fii xaddihi madaxa xaddiisa ku sugan waa inuu qofku masxo waa inuu qofku ama maqaarka madaxa biyaha gaarsiiyo ama timihii walow qeyb ka mida timaha haba masxo intaasaa ku filan iyana saasuu samaynaya ayb timaa xadda ku jiraa lu yiri ogow fii xaddihi cayaara moodi tima hadday xadda dhaafaan oo qofku inta timuhu dheer yihiin xad kale galaan mada meesha xadda ay kaga jiraan waa in biyaha la mariyo alkhaamisu midka shanaad kaslurijlayni labada logood mayrigooda wey maca alkacbayni labada canqow lala qabo canqowyada waa gomadda iyo meesha dhudhunka lugtu iskaga yimaadaan canqow baa la dhahaa iyo wa shuquuqihimaa dildilaacooda iyo jeexjeexooda kulli waa in la mayro dadka saaftimaha lugaha kuley waxaasoo dhan waa la mayrayaa asaadisu midka lixaadna a tartiibi wey sidaa loo sheegay loosoo kala tartiibiyo niyada u horeysa wejiga la socoto falow qadasaa hadduu qofku mukuurto ama quuso fii maain biyo weesow niyeysa biyo saa u gala waa quusa saxa wuduuhu wuduugiisa waa asaxaya waana niyeysa hadda wain lam yamkuth yuusanba ku nagaan qadarkii weji la dhaqi lahaayoo gacan la dhaqi lahayo madax la masixi lahayo luga la dhaqi lahaa in la egba yuusan jirina hal mar bou dhub saa u yiri madaxusa hal mar ga soo booda laakiin waa niyeysta weysada waa u jidhaa maxaa la qadarayaa tartiib taqdiiriya in waxaa la iska qadarayaa markii hore wejiga dhag gacnihii biyihii taabteen lugihii madaxii dhag saas la qadaraya watajibu waxaa waajiba almuwaalaatu baa waajiba xiriirin weesada in la xiriiriyaa waajiba fii wuduu'i daa'imi اlxadai xadadkiisu kuu daa'imka yahay wuduugiisa iyo weesadiisa waxaa waajiba in la xiriiriyo qof baa xadadka uusan ka joogsanayn sida kii hadda aan soo marray salaska qabay oo kale deg deg waa inay weesada u xiriiriyaan haddiiba xubin kasta waa inay dhaqaan intaan xubinka hore qalalin haddii hawadu caadi tahay qofka dabcigiisa iyo zamaanka iyo makaanka waxaa kaloo waajiba wastasxaabu niyati niyada isla saaxiibinteeda xukman xugun ahaan niyadii xugun ahaan waa inuu qofku isla saaxiibiyo oo wax munaafiya waa inuusan la imaan niyadii goyn ridda ku imaan iyo wixii la mid a falaa yatrukuhaa kama tago qabla tamaamil wuduu'i weesada taab noqoshadeeda horteed kama tegayo wey waa inuusan weesada aan taab noqon uusan ka tegin niyadiisii wixiisoo dhan waa inuu u jooga deg degna waa inuu salaada u galo markuu la yimaado faslun haadaa faasilun fii sunani lwuduu'i weesada sunnayaasheeda buu fasal u yahay wa sunanuhu wuduuga sunayaashiisu hee asi waa kuwey iyo wix lagu cadfay waxay ka dhigantaha wa sunanuhu kaiiratu wuduuga sunayaashiisu waa tiro badan yihiin qayb baa musanifkaani sheegaya asi waa kubaa ka mida caday minhaa waxaa ka mid a asi waa ku cadaygiibaa ka mida goormaa la cadaynayaa intaadanba falxalan rimligu saasuu yidhi weesada ka hor hana niyeyso sunna ahaan ibnu xajarku wuxuu leeyahy maya intaa falxalatay ka bacdi ha cadayd welina usan luqluqan niyo gaarana uma baahna waa niyada weesadaa ku filan uma tasmiyatu baa sunnaha bisimaysi bisinlaymaata bismi illaahi inuu qofku yidhaahdo taas baa ka mid a tasmiya weliba acuudu inta ka hormarsho tasmiyadii la yimaada maqruunatan xaalita mid lala xiriiriyey biniyati niyada waa in lala xiriirsho waay niyada qalbiyada niyatu sunati lwuduu sooma niyeysa waay waxaa kaloo sunnaa niyadaasa lala imaanaya maqruunatan biniyati maca awali qaslilkafayni labada calacalood ama labada kaf dhaqidooda bilowgooda hore watalafudu biniyati niyada oo lagu hadlo bayano sunna ah qofku waxa uu raba inuu sameeyo oo niyeysay inuu afka kaga dhawaaqo watalafudu biniyati wastisxaabuhaa niyada isla saaxiibinteeda biqalbihi qalbigiis uu niyada u joogto weesada laga bilaabo bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda inay u joogtaa fiican fain taraka tasmiyata tasmiyada iyo bisinka hadduu ka tago fii awalihi wuduuga awalkiisa walow camdan kasba ha uga tago hadduu rabo kasba uga tegi weesada bilowgeeda niyadii waxaan leeyahay bisinkii waa kas uga tegi ataa waa la imaanayaa bihaa basmaladii qabla faraaqihi intuusan weesada ka faaruqin dhexdaan intuu sii mariyo bisinka ha la yimaado oo fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa bismi illaahi awalahu wa aakhirahu bismi illaahi awalahu wa aakhirah kamaa fi lakli bay la mid tahay cuniddii masaladu nadiir bay leedahay iyo washurbi cabid qofka cabaya waxaana cunayaa bismi illaahi halmaamay ama kasba uga tegey hadeer markuu gartay hala yimaado bismi illaahi ha yihahdo awalahu wa aakhirahu cunidii cabid wesaduna waa la mid ayb uma waxaa sunayaasha ka mid a qaslulkafayni labada kaf in la dhaqo waa falxalki fain lam yatayaqan hadduusan yaqiinsan duhurahumaa duhrigooda labada kaf inay daahir yihiin kuriha lahu waxaa loo kahday qofka gamsuhumaa inuu dhumbiyo filmaa ilqaliili biyo yar iyo wamaa'icin shay qoyan dareero ah wain kahura haba batag shaygaasi aan biyaha ahayn qoyan qabla qaslihimaa ou mayro horteed alaad maraatin saddex jeer labadaada kaf iyo calacalaada haddaadan hubin inay daahir yihiin waxaa karaahiye ah biyo yara inuu dhexgeliyo ama shay kaleoo dareero ah sida caano iyo wax la mid a isagoo aan dhaqin saddex jeer gelinta ka hor soo dhaqo uma almadmadatu luqluqii baa sunnaah uma alistinshaaqu sandaarsiga iska soo fiifintii wey walafdalu sida fadliga badan aljamcu jamcin weeye beynahumaa labadan uu jamciyo luqluqa iyo sandaarsiga bialaai karafaatin saddex darsasho saddex soo magaranaysa ou soo darsada soo waaye dhursaday ama soo dhurtay oo see ugu jamcinayaa saddex biyood keliyaba uu lix u qaybinayaa saddex luqluqa iyo saddex sandaarsiga oo see ah iyo tamadmadu waa luqluqanayaa min kulli karfatin soo qaadasho kasta wuu ka luqluqdo uma yastanshiqu biyaha intii haray buu jiidayaa ku sandaarsanaya bibaaqiyaha intii baaqiga ahayd wuu ku luqluqday waa tufay intii hadhay ha ku sandaarsato intaa waa kow labana u qaybshay afkiiyo sanka u qaybshay wal- tan labaadna sidoo kale tan saddexaadna sidoo kale walmubaalaqatu baa sunnaa inuu ku xeeldheeraado luqluqa iyo sandaarsiga fiihimaa labadaba likayri saa'imi qofka sooman kayrkiis qofkaan soomanayn inuu ku xeeldheeraadaa fiican luqluqa kor u jiido sandaarsigana kor u jiido ayib waa hadduusan soomanayn hadduu sooman yahay mada wa tahliidu kullin mid kasta saddex saddexayntiisaa sunnaa oo min alqasli dhaqida iyo walmasxi masxid watakhliili takhliilin ah maalan meeshii la dhaqayo saddex jeer ha dhaqo meeshii la masaxayo madaxoo kale saddex jeer ha masaxo meeshii la takhliilinayo faraha la dhex gelinayo saddex jeer ha dhex geliyo meel kasta saddex saddex ha ka dhigo wayaakudu waa qabsadaa ashaaku qofka shakisani ama shakiyey bilyaqiini inta hubaasha ah waa waajib intaas miyaa may- maydhamise intaa wujuuban filwaajibi inta waajibka waa waajib nusu- kii sunnaana waa sunni wuxuu qabsanayaa tirada yar saddex miyaa maydhamise labo laba qabso markaa mar saddexaad u celi wa masxu jamiici raasi madaxa dhammaantii masixideysa ayaa sunnaha ila madax hal meel haddaa masaxdaa kugu filnayd kullu in la masaxo waa sunna walbadaa'atu bilaabid baa sunnaha min muqadamihi madaxa meeshiisa hore in masaxa laga bilaabo ayaa sunna ah oo waxaa fiican labada farood ee murugsatooyinkaa to madaxa meeshaa hore saa ugu qabto labadaa suulna yaa dhafoorada saa ugu qabto inuu labada gacnood saa xaggaas gadaale jeegada la aado halkaa dambe laga aado kabacdina soo gel soo celiyo meesha ku soo cesho hadduu time leeyahay xagga kale u rugmaya haddii kalena yaa waa kaas waxaa kaloo sunno ah fain lam yurid hadduusan doonin nasca maa shay siibidda calaa ra'si madaxiisa saaran cimaamad iyo koofiyad iyo waxbaa madaxa u saaran inuu iska siibana ma rabo masaxa wuxuu masaxaa jus-an qeyb oo min ara'si madaxa ah horta meel madaxa biyaha gaarsiiyo uma tamamahu wuxuu ku tamimaa cala saatir saatirka madaxa u saaran gacanta saahu marsho koofiyad iyo cimaamad iyo waxay taaba uma masxuludunayni labada dhigood masixidoodaa sunnaa daahirihimaa wa baatinihimaa xaggooda koroo muuqata iyo xaggooda baatinkaaba bimaa-in jadiidin biyo cusub biyihii madaxa uu ku masaxay mada yousan usoo qaadan kuwaas weliba marka hore dee madaxaaba khaas u lahaa marka labaad iyo marka saddexaad waa u gudi karaa hadduu dhagaha keeno qoyaankooda laakiin waxaa u fiican bimaa-in jadiidin biyo cusub inuu madaxa usoo qaato ee dhagaha usoo qaato ayib iyo wasimaakhayhi labada cukur dhagaha daloolkooda iyagana bimaa-in jadiidin biyo cusub daloolka dhagaha faraha saa loo gesho kuwaasna saasuu samaynaya waxaa kaloo fiican oo sunno ah hadduu hadda dhagahan iyo cukurada isku biyo ka dhigana waa loo ogolyahay wa takhliilu asaabici ilyadayni labada gacnood farahooda inuu takhliiliyo bitashbiiki isku shabakayn isdhexgelin faraha inuu isdhexdhexgeliyaa fiican waaye korbu saa uga saar midaana saan see buu dhahayaa iyo waa saabici rijlayni labada lugood farahooda bikhinsarilyaddina iskula tashbiikiyo gacanta alyusraa bidixda faryaradeeda min asfali khinsarilyumnaa midda midigta ah lugta midigta ah faryaradeeda ilaa khinsarilyusraa lugta bidixda faryaradeeda laga gaarayo faryaradan gacanta bidix soo qaad yadaa lagu dhaqay moogta halkaa faryarada lugta bidixdaabuu saa soosa uga gelinaya saa ugu soo lugtan kalena wuu ku bilaabay ilaa faryaradan kale ku keenay waxaa la yihahdaa bikhinsarin faryaro laga bilaabay lagu bilaabay min khinsarin faryaro laga bilaabay ilaa khinsarin faryaro lagu joojiyey saddexdaas saasaa la yihahdaa ayib saasoo maamulaya faryarooyinkiibuu sidaas samaynayaa marka watataabucu baa sunnaha sirc raacin iyo watayaamunu midigaysi midigtaa la hormarinaya Mm, dhanka bidixda midigtaa laga hormarinaya waidaalatu gurati biriirtiisa inuu dheereeyaa fiican biriirtu waa salaanta wejiga kor inuu biyaha u dheereeyo iyo wa taxjiilihi xubno gargarnaantiisa xubno gargarnaantana inuu dheereeyo labada lugood iyo labada gacnood weeye kor biyaha u qaado cududda iyo kor gaarsiiyo wa tarku listicaanati baa sunnaa kaalma dalab inuu iskaga tago bisabi shubid inuu qof dhao igu shushub inuu iska daayaa fiican ilaa licudrin qof cudurdaar la mooyaane cudurdaar hadduu leeyahay hadda waa loogu shushubaya mar bayba waajib tahay inuu qofku dhaho qofkaan awoodin dhaho war hala ii hala ii weesay waa hataa kharash hadduu lagu xiro waa inuu iska baxsho kharashka waaye kharash hadduu waala weesaysan karin oo boreysanaya salaadda waa dhow soo celinaya qof tabaruc ugu weeseeya hadduu helo waa inuu aqbalo waa waajib wa tarku naqd nafdi baa sunnaa hurgufidda inuu iskaga tago markuu weysaysa inuu biyaha iska hurgufo ma fiicna wax cibaadadii dhibsaday oo diidan buu u egyahay lama rabo watanshiifina inuu iskaga tago qallajin bithawbin maro isku qallajiyo shukumaan iyo maro kale iyo waxaa mandiil iyo ma fiicna ilaa lixarin kulayl daran ow berdin qabow mooyaane kulayl ama qabow ow khawfi najaasati najaasa ka baqideed wuxuu isleeyahy waa qoyan tahay haddaad meeshan ku lugaysin najaasa kugu soo firdhis adna waa qoyanta isqallijiye taa waa la ogolay kulayl baa jira qabow baa jira waa la mid waa loo ogolaaba wa taxriikulkhaatami baa sunnaa fargashiga inuu dhaqdhaqaajiyo ilaa meeshaan fargashiga dadka fargashiyada gashada ku jiro biyaha waxaa la rabaa inay gaaraan marka inuu dhaqdhaqaajiyo xagga u riixo xagga u gediyaa la rabaa sida diiba biyuhu gaaraan haddaanba biyuhu gaaraan ilaa in la dhaqdhaqaajiyo mooyaane isaga iyo saacadda iyo wixii la mid a waaba waajib in la dhaqdhaqaajiyo walbadaatu biaclal weji wejiga xagga sare in looga soo bilaabaa sunnaha halkan buu weysada ka bilaabo karka waa u banaanta laakiin kor baa fiican sunnaa laga hadlaya wa filyadayni iyo warijlayni labada lugood iyo labada gacnoodna bil asaabic buu ka bilaabayaa faraha ilaa marka hadda dhaqaysa weliba mau fiirsata halkaana saas dhahaysa farihii baa ka bilowda lugihiina farihii baa ka bilowda waaye fain saba hadduu ugu shushubayo calayhi dushiisa hayruhu isaga qof kayrkiisa baa ugu shushubaya bada-a wuu bilaabaa bilmirfiqi marfiqi suxulka iyo walkacbi canqow haddii loogu shushubayo faraha ka bilaabi maye ku shuboo leeyahy suxulkii waa laga bilaabaya lugtiina waxaa laga bilaabaya canqow ilaa qof baa ugu shushubaya markaas wadalkulcudwi baa sunnaa xubinka in la jiijiido biyaha lagu daluugo ku daluugid wa masxulmaaqayni maaqaynka mataqaan labada maaqayn in la masaxo baa iyana sunno ah waa isha labadeeda daraf darafka ishaan sankow xigaa xiribtan xiribta kalena xagga kaley xigtaa yaa wakaa almaaqayn waa labadaas inuu masaxo wey haddii wasakii wax ku dhegan yihiinna waaba khas ama almaaqayn waxa weeyaan labada xiribood oo sanka soo xiga ishaan xiribta sanka xigta iyo midaan kale oo iyana sanka dhinaca kale ka soo xigta almaaqayn lixaadkana dhinaca kale oo isha dhinaca kale ku dhammaato waistiqbaalu lqiblati baa sunna qiblada oo la qaabilo wa wadcu linaai weelka in la dhigaa fiican oo sunno ah can yamiinihi midigtiisa in kaana waasacan weel waasac hadduu yahay baaquligan iyo baafkaanu biyaha ka dhurubsanayaa xagga yuusa ka qaadana midigta ha dhigo gacantaan ilaa ku qaar qaadanayaao waa kaf darsanayaa hadduu yahay weel laakiin kaleo sida karliyadan iyo cagadahan ya dee xagga kale yaalla bidixdii bay yaallaa markaa waalaa yanqusabaa sunaa maa-u biyihiisu inaysan ka nusqaamin uu ku weysaysanayo can muddin hal mud hal mud inaysan ka nusqaamin afarta galaas waa mudku waxaa weeyaan waa inuusan mud ka nusqaamin wey toddoba boqol toddobaatan iyo sagaal garaan buu u dhigmaa waa wax kii kiila ka yar galaan weyn weyn wuxuu yidhi waa laa yatakalam waa inuusan hadlin fii jamiici wuduu'ihi weesadiisa dhammaanteed qofku intuu hal weesaysanaya ha iska aamuso ilaa limaslaxatin maslaxo inuu u hadlayo mooyaane waa laa yaldama waa inuusan ku dharbaaxin wejihu wejigiisa bilmaai biyo dhash inuu biyaha iskala siiyo wejiga ma fiicna indhaha iyo umad fiicna caadi saa iskugu dhufto ee caadi ha u saaro walaa yamsax waalaa yamsax waa inuusan masixin araqabata qoorta luqunta inuusan masixin oo biyo inta usoo qaada halkan luqunta masixin imaamu nawowi culimmadu badankooda ku raaceen inaysan arrintaas xadiidka kusoo arooray asal lahayn laakiin rag kalaa waxay leeyihiin war xadiidku duruq iyo shawaahid buu leeyahay oo xasannimow gaarayaa marka haddii hadda luqunta la masaxo dhib ma laha bay leeyihin asal malo waa mowduuci waxaas waxa leeyahay ee ha laga daayo wa an yaquula waa inuu yihahdo qofku bacdahu weesada dabadeed ducadan ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma jcalnii ilaahu waxaa iga yeeshaa min atawaabiina kuwa toobada keeno toobadkeenka badan wajcalnii waxaa iga dhigtaa min almutadahiriina waka subxaanaka allaahuma ilaahay nasahnaantaade xamdigaada anoo ku mara wabixamdika xaalan ku marna ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha illaa ant astakfiruka waatuubu ilayk adaan ku istikfaarsanaya kuuna noqonaya walaa ba'sa wax dhiba male biducaai duca inuu la yimaado cinda alacdaai xubnaha kale wejiga markuu dhaqayo inuu duca akriyo labada gacnood markuu dhaqayo lugaha markuu dhaqayo madax ducooyin la akhriso oo kutubtu qoraan ducooyinka inuu akhriso haba hadda dhiba male ha laakiin asal maleba imaamu nawowi yihahdaa culimada qaarna waxay leeyihiin waa lagu ducaysan karaa waaya marka ducadaasna waa ba'si male bay laa ba'sa wax dhiba male bay ka dhiganta wax ba'siya ma laha in lala yimaado maalan markuu imaamna wuxuu yihahdaa laa asla liducaai lacdaai asal ma leh laakiin waa iska mubaax duruq daciifa xadiidku ku yimi waay markaa maalan gacan fariih markuu dhaqayay buu dhahayaa allahuma axfad yadaya labada gacnood ilaahuma caasi iga ilaali luqluqiyo sidoo kale duco kaloo akrin meel kasta duco akrinaya faslu fii makruuhaati lwuduui weesada waxyaalaheeda la karaahiysay buu ka hadlayaa yukrahu waxaa la karaahiyeysay alisraafu in lagu xadgudbo fi sabi biyo isku shubidda biyihii in lagu xadgudbo oo biyo dheeraada qaato wa tarku takhliili lixyati garka takhliilintiisa fare dhexdhexgelintiisa oo laga tago garkii alkafati weyneyd iyana waa karaahiyo ligayri lmuxrimi qofka muxrimkaa eyrkiis qofka muxrimka isaga yaan tima ka goyn haba iska daayo dadka kale yaysan ka tegin wayukrahu waxaa la karaahiyeysay takhliilu lixyati garka in la takhliiliyo alkafati badnayd lilmuxrimi muxrimka xaj iyo cumri ku jira takhliilinta faradhexgelinta intaba go-aan baa laga baqayaa iska daayo isagu waa karaahiyo waziyaadatu baa karaahiya in laga kordhiyo cala halaati saddex saddex jeer meeshaa dhaqays saddex ka badan karaahiyo walisticaanatu baa karaahiya kaalmaysi biman qof yaqsilu dhaqa acdaahu xubnihiisa inuu kaalmayso dhaho qof xubnaha ii dhaq ilaa licudur cududaar inuu jiro mooyaane cududaar hadduu jiro dee waa cududaar baa jira wuu u yeeranayaa fasalkaasna isna dhib ma leh kanna weli weesada ula socdaa faslun fii shuruudi lwuduui weesada shuruudeeda buu fasal yahay kii safiinaha kusoo madhay kama duwana shuruudu lwuduui weesada shuruudeedu iyo walqusli mayriga alislaamu waa islaamnimo kow watamyiizu wax kala soocid labo wanaqaau ka dahirnaan gabadhuu nadiif ka tahay canilxaydi iyo wanifaasi dhiig dhalme wa camaana qofku waa inuu daahir ka yahay shay yamnacu mancinaya wusuulalmaai biyaha gaaridooda ilalbasharati maqaarka ay gaaraan biyuhu inay maqaarka gaaraan wixii diiraya daamur iyo xanjo iyo xabag iyo xini iyo waa inuusan qofku lahayn wاlcilmu waa inuu ku cilmi leeyahay bifardiyatihi wuduuga faralnimadiis wa anlaa yactaqida waa inuusan caqiidayn fardan oo min furuudihaa faralyaalkeeda fardan oo mucayanan faral la- la cayino hebel ah ma la magacaabay oo min furuudihi faralyaashii wuduuga ka mid a oo lixda hadda aan soo maray sunnati waa inuusan moodin lixdii furuushaad mid ka mid a waa inuusan sunno u haysan walmaau biyuhuna adahuru kuwa wax sii dahiraya waa inay yihiin waisaalat najaasati baa shardiya najaasadii in la zuuliya alcayniyati cayniyada ahayd najaasada muuqata wey midab iyo dhadhan iyo ur mid bay leedahay waysada ka hor hala zuuliyo waaye waalaa yakuuna waa inuusan ahayn cala alcudwi xubinka dushiisa maa shay yugayiru lmaaa biyaha doorinaya doorsoon dhibaya biyihii marka xubinka marmarshaao saabuun bay noqonayaan ama shaambo ama wax kale waa inuusan xubinka saarnayn wa anlaa yucalliqa niyatu niyadiisa waa inuusan tacliiqin niyo mucalaqa naweytulwuduua in shaa allah buu yidhi haddii alla doono weesaa niyeys wel looma ogola ma ansaxayso weysadaas tacliiq ah ka daayo tabarub hadduusan insha allah uga jeedin wa an yejriya almaau biyuhu waa inay dareeraan cala alcudwi xubinka dushiisa biyuhu waa inay iska maraan iyo dul socdaan biyuhu waa inay saliisaliid aysan ahayn markaa weysaysanaysa biyuhu ha kaa dareereen wa dukhuulu lwakti baa shardi waqtigu inuu soo galo iyo walmuwaalaatu xiriirin lidaa'imi lxadai qofka xadadkiisu joogtada yahay waa fasalkii safiinaha oo kale waa inay muwaalaad laga helo deg deg u xiriiriyo deg deg salaada u galo sidaa ula yimaado wey wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab